جزا الله الشيخ خير الجزاء waxaa runtii sheekuu inoo balbalaadhiyey asalaf asalafiya waman hum asalafiyuun waxaynu imika ku wareejinaynaa ashaykh muuse tarax oo isagu qeybta labaad ee nadwada qaadan doono oo ah salafiyada ama manhajkaa salafiga ah ama dadka salafiyiinta ah waxyaalaha ay gaarka la yihiin iyo waxa lagu garto waxa muuqaalkoodu yahay waxay aaminsan yihiin falyatafadal mashkuuran wa ma'juura
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد وحان بإذن الله تعالى تلمامه كبحن دورنا khasaa'ista amba astaamaha iyo calaamadaha ahlusunna waljamaaca alsalafiyiin asxaab almanhaj asalafi ay kaga suntan yihiin amba ay kaga duwan yihiin firaqa iyo kooxaha iyo axsaabaha kale astaamahaas oo u suurto gelin kara qofka baadhaya dadka manhajka salafiga ehelka u ah inuu ku garto isagoo calaamadaha iyo astaamaha ay kaga soocayiin kayrkood amba dadka ka duwan adeegsanaya oo u deliishanaya waxaan insha allahu tacaala hortiinna walaalaha mustamiciinta soo dhigi doonaa wax ka mida macaalimta amba khasaa'ista ahlulxadiidka wa ahlusunna waljamaaca ahlulmanhaji asalafi ay la gaarka yihiin ee astaan iyo calaamad u noqon karta ee kayrkood ay kaga soocan yihiin ay kaga duwan yihiin waxaa ka mid ah ina ahla asunna waljamaaca asxaab almanhaji asalafi hum ahlu manhajin wa sabiilin qadiim ahlusunna waljamaaca salafiyiintu waa dad ehel u ah manhaj iyo waddo qadiim ah oo horraysay oo waddo cusub aan ahayn waa manhajun mabniyun cala alitibaaci waaltacabud manhajka iyo waddada ay hayaan salafiyiintu amba ahlusunna waljamaaca waa manhaj iyo waddo ku salaysan raacitaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam la raacayo oo islaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey laga raacayo waa manhaj tacabudi ah oo lagu cibaadaysanayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo waa manhaj macsuum ah waddo iyo toobiye macsuum ka ah oo laga ilaaliyey khalad weeye waayo sidaad ku arkayseen tafsiirka iyo sharaxa waa islaamkii saxiixa ahaa almanhaj salafi wax kale ma aha waa dad ku sugan oo qaatay oo maray islaamkii saxda ahaa ee nebiyullaahi maxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey sidiisuu u qaatay sidaa awgeed waa manhaj macsuuma oo waxa weeye khalad ka fog ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka ilaaliyey aaxaadu salafiyiin ahlu sunnaha mid mid marka loo eego dee waxaa la garanayaa kullu bni aadam khadaa wa khayru lkhadaa'iin attawaabuun qofku si gaara marka loo eego wuu qaldami karaa wuu dembaabayaa waxaana ugu khayr badan qofka dembaaba qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena u noqda laakiin manhajka marka manhaji ahaan loo eego waa manhajkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sharci galeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala inaanu raacno uu inagu addoonsaday dadka qaldama ee khadda uu ka dhaco iyo koo u nisbe sheeganaya manhajka salafigaa waxa weeye ahlusunna waljamaaca way u naseexeeyaan oo waxa weeye khaladkiisa way u sheegaan khaladka uu leeyahayna manhajka salafigaa looma soo tiiriyo inuu la dhex socdo isagoo markaas khaladkaa ku suganna mid suurtogelaysa ma aha waana waxyaabaha salafiyiinta ay kaga duwan yihiin firaq iyo axsaabtanba kooxaha kale in qofku iyadoo khaladkiisii uu wato uu iska dhex soconayo oo waxa weeye laga yaabo inuu dadka ugu baaqayo uu muujinayo cid caddaynaysa oo ka hadlaysa anayna jirin ee mar hadduu kooxdii jamaacadii uu ka mid yahay la iskaga aamusayo ma aha manhajka salafiga ah manhaj cusub oo la hindiso mukhtaraca ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxu uhi wattabic sabiila man anaaba ilay waxaad raacdaa waddada iyo jidka dadkii aniga ii soo noqday ee dariiqayga waxay markaas qaaday raac oo saxaabadii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo cidda waddadooda qaaday waxa cabdillaahi ibni mascuud uu leeyahay ittabicuu aahaaranaa walaa tabtadicuu faqad kufiitu waa raadkayga qaada oo mara oo wax cusub idinku hala imanina waxaa shaykhulislaam ibnu taymiya uu leeyahay madhaba ahlisunna waljamaaca waa madhab qadiima oo horreeyey oo macruuf ah inta ilaahay subxaanah wa tacaala una abuurin ka hor abaa xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed ayaa manhajkii salafiga uu jiray waa madhabkii saxaabada manhajkii iyo dariiqadii saxaabada ay kala kulmeen nebigoodii cidda khilaaftaana waxuu noqonayaa cinda ahli sunnati waljamaacati qof mubtadica ayaa markaasuu yidhi minhaaju sunna salafiyadu amba almanhaju salafi waa manhaj waxa weeye horreeyey oo qadiim ah oo ah islaamkii saxda ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sharcigareeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadu uu soo gaadhsiiyey saxaabadiina ay ka qaateen ma aha manhaj dad ay sameeyeen oy ta'siisiyeen taas waa sumad manhajka salafiga ah uu kaga duwan yahay kooxaha iyo axsaabta iyo firaqa kale waayo waxaa la garanaya iyadu inay tahay mid la sameeyey oo soo dariday oo dadku markaas ay sameeyeen oo mid kasta abtirsiinteeda ayaa la garanaya firaqa iyo kooxaha kuwii hore iyo kuwii dambaba waxaa culimmada qaarkood markaas sheekh cabdilmuxsin alcabbaad uu tilmaamay jamaacaadka yacni marka jamaacaadka laga warramayo yacni firaqii hore ee khawaarijta iyo shiicadii waa la garanaya markay yimaadeen jamaacaadkan iyo xarakaadkan iyo kan wuxuu tilmaamay qarnigii waxa weeye afar iyo tobnaad inay yimaadeen mid kastana cid taariikhdeedii iyo ciddii ta'siisisay waa la garanaya laakiin manhajkii salafiga ah waa kaa hadda laydiin sheegayey inaan loo odhan karin rasuulkaa sala allahu calayhi wasalam ta'siisiyey cid kalena iska dhaaf waayo waa islaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax weeye noo sharcigareeyey waa dariiqii toosnaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo jeexay ee innakana waajibka aynagu hayd in markaas waxa weeye la raaco salafiyadu waa mid u saaxiiba sanad xidhiidhsan ilaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadday tahay qowl ahaan caqiida ahaan camal ahaan sanadkeedu waa uu xidhiidhsan yahay waa toobiyo markaas xidhiidhsan ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin ahlulbidca kale sanadkoodu waa uu go-anya rasuulka calayhi salaatu wasalaam kooxaha iyo firaqa ma gaadhsiisna salafkii iyo saxaabadiina ma gaadhsiisna sanad ahaan iyo waxaweye markaas matni ahaan yacni waxaan uga socdaa xidhiidh ahaan iyo caqiid ahaan iyo camal ahaan intaba waxa weeye waa uu go-anya taas waa sumadda ugu horraysa ee manhajka salafiga ah uu kaga duwan yahay kooxaha iyo firaqa iyo axsaabta inuu yahay isagu manhaj qadiim ah oo soo jireen ah oo waktigaasaa la abuuray aan la odhan karin oo ah islaamkii saxda ahaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam laga dhaxlay waxaa ka mid a waxyaabaha astaanta oo manhajka salafiga ee firaq iyo axsaabta uu kaga duwan yahay annahum laysa lahum imaamun mucadam ya'khuduuna kalaamahu kulla wayadacuuna maa khaalafa ila rasuula sala allahu calayhi wasalam ma laha salafiyiintu ahlusunna waljamaca imaam ay weyneeyaan oo hadalkiisa dhammaan ay qaadanayaan oo ayna waxbaba haba yaraatee ka tegahayn oo aan ahayn rasuulka sala allahu calayhi wasalam ahlusunna waljamaaca ahlulxadiid ma laha qof kasta hadalkiisa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ahayn waxay u bandhigaan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo fahamkii waxa weeye salaf hadduu waafaqo waa la qaadanayaa haddii kalena waa laga tegaya waxaad garanaysaan maqaaladii amba odhaadii mashhuurkayd alimaam maaligu lahaa maa min axadin ilaa yu'khadu min qowlihi wa yuraddu calayh ilaa saaxibu hada alqabr qof ma jiro hadalkiisa waa laga qaataa wixii kitaabkiiyo sunnada waafaqsanee saxa wixii kalena waa lagu ridiya waa laga tagaa qabrigaa ka u saaxiibkaa mooyaane wa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin ahlulbidca firaq iyo axsaabta kale waxay leeyihiin madax ru'aso ayay leeyihiin matbuuciin oo ay raacaan oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uga sokeeya oo ay addeecayaan koox kasta amba firqo kasta haddii waxa weeye markaas aad weydiiso ood ku tidhaaho ma leedihiin cid waxa weeye rasuulka sala allahu calayhi wasalam idinka sokaysa oo kooxdan aad ku jirto amba firqadan hoggaamisa oo madax u ah oo amar iyo nahyi ku leh oo daaco ku leh dee wuxuu ka odhanayaa haayo wuu jiraa annaka waxa weeye ninkaa noole hebel hebel la yidhaaho ayaa kooxda iyada markaas waxa weeye hoggaamiya haddaan kooxdaa kugu yeedhana ninkaanu daba soconno oo amarkiisa iyo tashigiisa waxa weeye aanu qaadano weeye laakiin ahlusunna waljamaaca ahlulmanhaji salafi taama lah rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid uga sokaysa ma jirto addeecitaan hadday noqo- noqoto daaca mudlaqa cid la siinayo oo hadalkiisa toos loo qaadanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay markaas imaamo oo hadalkiisa asal u- waxa weeye waxa uga sokeeya daaco muqayada marka la fiiriyo meel kastoo markaas kolba ay joogaan xukuumadda islaamiga ah amba dowladda islaamiga ee ka jirta iyana waxay ku addeecayaan wixii khayre wanaagsan addeecitaanka la addeecayo ee dowladda amba xukuumadda sharciga la addeecayo wixii khayre macsiya inaan lagu addeecayo waxay ka mid tahay addeecitaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam la addeecayo waayo waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu addoonsaday oo ilaahay subxaanahu wa tacala uu nagu waajibay wixii khayr aynu ku addeecno laakiin ra'iis amba imaam amba madax kale oo waxa weeye rasuulka sala allahu calayhi wasalam uga sokaysa oo haba yaraatee ay leeyihin ma jiro taas waa calaamad amba astaan muuqata oo ahlu sunna waljamaaca alsalafiyiin ahli alxadiidi walathar ay waxa weeye markaas kaga duwan yihiin ahlu lbidca alfiraq waalaxzaab waxaa dhacdo qaarkood inay hadalka madaxdooda siduu yahay u qaataan oo ay fuliyaan iyagoon ayaga ahayn ma saxbaa mise waa khalad ayaa dhacda oo laga yaabo mararka qaarkood inay qofka ku qanciyaan ay idhaahaan war dee amiirka in la deecaa waxa weeye markaas waa waajib waqtiyada qaarkood waxaa dhici jiray in axaadiista waxa weye markaas ku soo aroortay waxa weeye addeecitaanka amiirka la addeecayo jamaacada muslimiinta samciga iyo daacada loo yeelanayo in jamaacada amiirkeeda amba madaxdeeda lagu fuliyo ayaa dhici jirtay oo qofkii lagu yidhaha markaas dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxayna amrayaa samcu wa daaca marka waa inaad addeecdo amarka amiirka iyo madaxda oonad ka hor iman waana nas meeshiisii meelaan ahayn waxa weye markaas la dejiyey culamada ahlu sunna waljamaaca iyaku waxa weeye waxa weeye madaahir sunnada ay ku muuqatay oo ay ku soo ifbaxday laakiin iyaku ma laha waxa weeye markaas madaxtinimo dacwa salafiya inay iyaku ta'siisiyeen oo markaasay sameeyeen alimaam axmed bin xambal haddaanu meel fog aynaan tegin imaam wuxuu ku noqday in manhajka salafiga uu muujiyey oo kor u qaaday oo dadkuna ay kaga dayday shaekhulislaam ibnu taymiya raximahullah waxay imaam markaasuu ku ahaa manhajka salafiga ah inuu muujiyo kor u qaado dadkuna ay kaga daydeen asheekhu alalbani raximahullah manhajkii salafiga ahaa ee soo jireenka ayo waxay markaasuu muujiyey wahaakada culammada kale laakiin a'immatu ahli lbidac waxay iyaku kaga duwan yihiin bidcada iyo jamaacada ayaa iyaka ka bilaamatay iyaku waa masaadir oo waxaa ka soo waxa bilowday oo ka yimi yacni ay ikhtiraaceen jamaacada amba firqada amba kooxda laakiin ahlusunna waljamaaca manhajkan salafiga iyo kumay ikhtiraacin dadkay ugu yeedhayeen way muujinayeen oo way faafinayeen waxaa ka mid ah astaamaha asxaab almanhaj asalafi ay kaga soocan yihiin firaqa iyo kooxaha iyo jamaacaadka iyo xarakaadka kale althabaat waalistiqraar fii awqaati alfitan inay sugnaadaan oo xaqa iyo manhajka salafiga ay ku sugnaadaan waqtiyada fitanku ay jiraan waxaa min usuuli ahli sunna waljamaaca ka mid ah ee waxa weeye mar kasta ahlu sunna waljamaaca salafiyiintu ay muujiyaan ay caddeeyaan altaxdiir min almushaarakati fii qitaali ilfitn in layska ilaaliyo laga digtoonaado in laga qayb galo dagaalka fitnada ah ee muslimiinta dhexdooda waxa weeye ka socda ee dhiiggii muslimiinta gardarro iyo xaqdarro lagu daadinayo a'immada ahlu sunna waljamaaca hadalladay ka yidhaaheen iyo ka nusuusta sharcigaa deliishanaya in qitaalul fitanka laga dheeraado oo laga fogaado oo waxa weeye aan laga qayb gelin waa mid waxa weye markaas mashhuur oo caana la garanayo addacwa asalafiya astaamaheeda iyo waxyaabaha sumadda wanaagsan oo waxaa ka mid ah inay waxa weeye ka dheeraato qitaalulfitan dadkana waxay markaas ay uga digto waxaad ogtihiin fitan fara badan ayaa iminka caalamulislaami ka dhacay waddankeena waxa weeye fitan fara badan baa ka dhacay ahlu sunna waljamaaca asxaabu almanhaji asalafi beri bay ka ahay wax yaroo haba yaraatee ay ku lahaynoo mushaarakiin ma jirin bal iska dhaaf taas iyadoon fitankaasu ina soo gelin oo waxa weeye meelo kaloo laakiin caalamulislaami ka mid ay ka dhacayaan ayaa mimbarkaa maalin iyo habeen baa lagaga digay oo muxaadaraadka waxa weye halkan laga jeediyey iyo nadawaadka waxay markaas halkan lagaga hadlay ee ka digaya markaas dagaalka muslimiinta waxa weeye lagu qaadayo ee lagula kacaayo iyo fitanka iyo waxyaabaha arrinkaa dhalinaya ay horseed u tahay markaas dadka muslimiinta waxa weeye in la gaalaysiiyo in manhajkii salafigaas si sax loo fahmi waayo oo laga leexdo mid waxa weeye markaas waxa weeye la koobi karo eer ma aha ahlusunna waljamaaca waxa weeye marka fitanku ay yimaadaan manhajkaas salafiga ee hore ayuunbaa haystaaree ku dhegay sidaa awgeed waxay u saaxiib yihiin inay sugnaadaan oy xaqa ku dheganaadaan mawaaqiftoodu waa mid keliya oon isbedbedelahayn hadduu wakhtigu isbedelo haddii waxa weeye meesha qofku uu jooga isbedelo hadalkay ku hadlayaan ee waxa weeye arrimaha noocaasoo kale ay ka leeyihin waa hadal qof keliya ka soo fulay haddaad waddamada oo dhan markaa kolba meel aad tagto ood ahlulxadiiska salafiyiinta waxay markaas aad raadiso oo fitankaa caalamulislaami waxa weeye ka dhacay aad weydiiso kalaamu rajulin waaxid bay kugu jawaabaya hadal keliya waxa weeye kala duwan kugu jawaabi maayaan oo iskhilaafsan sababtu waa maxay waxa weeye waa waxda master almanhaji salaf waxaa mid ah manhajka salafigaa masterka waxa weeye uu ka soo jeedo ee uu ku dulisan yahay oo ah kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo fahmu salafi saalix oo ah saxaabadii taabiciintii iyo a'immada islaamka ee mar kasta iyo samaan kasta ku taagan dariiqa salafka waa manhaju itibaac wa tacabud manhaj la raacayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo weeye waa manhaj mid ah oon iskhilaafahayn oon iska hor imanahayn oo waxa weeye markaas mawaaqifta isku midka ah aan kala duduwahayn waxa weeye kuwa kala duwanna isku mid aan ka dhigahayn walow kaana min cindi gayri illaah lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira waxaa sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah odhanaya ahlusunna waalxadiid lama garanayo qof culimmadooda ka mid a iyo caamadooda toosan mid ka mid ah oo waxa weeye markaas weligii qowlkiisa iyo ictiqaadkiisa ka noqday bal sugnaanshiiyaha iyo istiqraarku ahlulxadiiska wa ahlusunna waxaa waxa weeye uu labalaab labalaab u yahay waxaa agta waxay markaas dadka ahlulbidaca iyo ahlulkalaamka iyo falsafada agtooda ah haddaanu barbar dhigno ahlulbidac walaxzaab mawaaqifta markaas fitanka ay ka leeyihiin dagaalada waxa weye markaas muslimiinta dhexdooda ka dhacaya waxaad arkaysa inay tahay mawaaqif mukhtalifa mawaaqif iskhilaafsan isburinaysa oo iska hor imanaysa waxaad arkaysa iyakoo mawqif qaadanaya mabda haddana muddo kadib ka tegaaya oo mawaaqif kale qaadanaya waayo mawaaqifta marka hore firaq iyo axsaabtu ay qaadanayaan ma aha mawaaqif sharciya mawaaqif manhajka salafiga ah iyo daliilka sharciga ah ku salaysan maaha waa mawaaqif waxa weeye tajaarib iyo afkaar bashariya ku salaysan sidaa awgeed waxaa kolba la waafajinaya sida maslaxadda iyo tajaaribtu iyo waaqicu kolba uu yahay ayaa la waafajinaya sabaat iyo istiqraar ma laha waxay ku sugan yihiin waxa weeye wareer iyo iska horimaad waaqico kasta oo timaadana midabka ku habboon ayaa waxa weeye markaas ay u qaadanayaan kolba dadkay la joogaanna wixii ku habboonee raali gelinaya ayaa markaas ay u qaadanaya waxaad arkaysaa asxaabu alxisbi alwaaxid jamaaco keliya waxa weeye markaas dad ku jira oo ikhtilaafka iyo iftiraaqa u dhexeeya waxa weeye markaas yaa wax ilaahay subxaanahu watacaala ogi waa xisbi fii daakilihi axzaab baad arkaysa xisbi daakilkiisa axzaab ay ku jirto jamaacatu fii daakiliha jamaacaad baad arkaysa jamaaco keliya oo haddana jamaacaad waxa weye markaas ay kusii dhex jiraan waxaad arkaysaa ood indhaha ka qaadaysa ood wada ogsoon tihiin asxaabu alxisbi alwaaxid xisbi keliya kuwii waxa weye markaas ku wada jiray ee waxa weye markaas dhinac u wada jeeday oo iskaalaysiinaya oo waxa weye markaas midba kii kale beri uu ka noqonayo oo waxa weye mid kastaba kii kale dhiiggiisii waxa weye markaas u xalaashanayo waxyaabahaasoo dhan madhabka salafiga ah waxa weeye beri buu ka yahay waa manhaj dariiq keliya qaadaya waa manhaj waxa weye markaa aan isbedbedelahayn waa manhajkaa toosan ee islaamkii saxda ah waxa weeye kugu xidhaya ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam si toosa waxa weeye ku gaadhsiinaya waxaa ka mid ah astaamaha ahlusunna waljamaaca asxaab almanhaj salafi ay la gaarka yihiin een kooxaha iyo firaqu la wadaagin inayna magac ka dhigan ahlusunna waljamaaca islaamka iyo sunnada iyo jamaacada iyo salafka raacitaanka mooye wax kale ahlusunna waljamaaca waxay waxa weye markaas astaan iyo magac u ah ahlu sunnati waljamaaca sunnadii dadka ehelka u ah iyo jamaacadii muslimiinta oo saxaabadii ah iyo jamaacada muslimiinta marka ay ku dhex nool yihiin oo xukuumadda waxa weye markaas ay ku dhex nool yihiin waxaa astaan u ah itibaacu salafi saalix assalafiyuun ahlu lxadiid waana astaamaha ugu muuqaalka badan ee kala farqinaya ahlu sunna wa ahli lbidci waalaxzaab ahlu sunna waxay u abtirsadaan sunnada iyo jamaacadii muslimiinta iyo salafu saalix ahlulbidca waalaxzaab koox kasta waxay u nisbo sheeganaysaa shaks ahlulbidca ka mida aljahmiya yay u nisbo sheeganayaan waa shaks waa aljahmi bnu safaan almu'asis athaani lilfirqa mu'asiskii labaad ee firqatuljahmiya taasiisiyey oo jahmi bnu safaan ayay u nisbo sheeganayaan amba waxay u nisbo sheeganayaan asal usuusha caqiidadooda ka mida lunsan ayaa waxa weye ay u nisbo sheeganayaan sida waxa weeye qadariyada amba alkhawaarij oo kale amba waxay u nisbo sheeganayaan astaan xaqiiqadooda waxay markaas tilmaamaysa oo dadka kale ee muslimiinta waxay markaas iskaga soocayaan kalikhwaan wa xisbi taxriir wa jamaaca waxaweye markaas alhijra waltakfiir wamaa yumaatiluhum ahlu sunna waljamaaca waxa weeye abtirsiinta iyo nisbooyinka noocaasoo kale uma nisbo sheegta abtirsiin waxa weeye ammaan iyo sharaf xambaarsan oo tii hadda markaas qaybta hore kelmaddu yani muxaadaradu ama nadwadu ku saabsanayd ah waa salafkii la raaco waa shay loo waajib oo loo baahan yahay in waxay markaas sunnadii iyo jamaacadii muslimiinta la raaco in xadiiska la qaato kuwaasa waxay markaas ay nusu sheegto nisbooyinka kale iyo ku waxa weeye laguma yaqaan astaan una uma ah alimaam maalik ayaa nin ugu yimi markaasaa wuxuu ku yidhi man hum ahlu sunna ahlu sunna waayo markaasaa ya abaa cabdillaah abaa cabdillaahi markaasaa waxa uu yidhi ahlu sunna aladiina laysa lahum laqabun yucrafuuna bihi لا جهمي ولا قدري ولا غافلي الانتقال من عبد البر وحد أهل السنة الإمام مالك بن أنس وإمام أهل السنة والجماعة في عصره والله قرنا يوم وضدت عن لهي نانيس لغو يقان جهمي ولا قدري ولا غافلي ده أهل السنة بل ودي سمع مرقا محال لغو يقاننا ده أهل السنة والجماعة أهل الحديث بل يقان أهل assalafiyuun baa loo yaqaana laakiin naanaysahan firaq iyo waxay markaas kooxuhu ay leeyihiin ee waxay markaas iyokay ula baxeen amba xaqiiqadooda waxay markaas iyo waaqicooda waxay markaas marka la fiiriyo waxay ku sugayeen loo bixiyey ee sidaa waxay markaas ku socday midnaba iyoku waxa weeye lama baxaan sheekh islaam ibnu taymiya meelo kutubtiisa ka mid oo fara badan wuxuu ku caddeeyey inayna bannaanayn dadka muslimiinta in lagu kala kaxeeyo oo lagu imtixaamo asmaa muxdatha u soo diridin oo ilaahay subxaana wa tacala wax xujaa uuna u soo dejin qofka muslimka waxaa waajib ku abuuri marka la weydiiyo inuu idhaho muslim baanay muttabicun likitaab illah wa sunnati rasuulih muslim baanay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka raacsan haddaad soo gaabiso maxaad odhanaysaa sunni baana amba waxaad odhan kartaa salafi baana kulluha waa isku mid manhajkii saxda ee saxaabadu ay ku sugnaayeen ayaa wax way markaas anugu raacay laakiin koox iyo firqo kale oo iga sokaysa or u abtirsanaya anigu ma jiro waxaa ka mid ah khasaa'ista ahlusunna waljamaca ay leeyihiin ina ahlusunna wa ahli alxadiid wa asxaabu wuduuxin wa calaaniya waa dad waxay markaas u saaxiiba caddaan iyo waxay markaas muuqaal manhajkooda uu muuqan yahay oo waxay markaas uu muuqdo oo wax qarsoodiduuna ku jirin dacwadooda waa dacwad qarsoon dacwad waxay markaas muuqato weeye oo waadixa oon qarsoonayn caqiidadooda waa caqiida waadixa waa caqiido muuqata oo waxay markaas fudud waayo waa caqiidada kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo caqiidadii salaf wax kale ma aha wax wax weeye siriyaada iyo waxyaabo la qarinayo kuma jiro agtooda ma yaal ilaa in lagu baaqo caqiidada saxda iyo sunnada waxa weeye baraxa tiran iyo cilmiga naafica waxa weeye in dadka la baro siriya waxa weeye siraysi iyo waxa weeye qarqarin mabaadi iyo afkaar la qarinayo agtooda ma aha waxaa dacwada kitaabka sunnada caqiidada saxda in dadka la baro oo loogu yeedho la faafiyo dariiqaa hore saxaabadii iyo taabiciintii iyo manhajkaa salafkana in dadka loogu baro wax kale ma jiro waxay ka wada hadlaanoo kale ma jiro haddii qofku taa waxa weeye markaas caqiidada iyo kitaabka yacni manhajkaa saxiixa uu ka qaato sidaasuu salafi ku noqonaya firqada iyo kooxda sooga lama odhanayo imaamka ballan waxay markaas la sooga lama odhanayo waxaa la weydiiyey waxa weye markaas ardayda mid ka mid a oo markaas salafiyiinta markii hore dadka dhaleecay ay uga digi jireen ayaa wuxu hi anigu cilmiguban ka soo baranaya dabeetana sidii baa markaas ninkii nin salafi oo ku noqdo sale waar goormaad salafi noqoto surwaaniyo da anigu isma garanayabe siaan cilmiga u dhiganayay iyo kutubta ayuun baan is arkay de anigoo salafi haddaad doonaysa inaad salafi noqoto god madoocida kula geli mayso iyo qol dambe sidaa adoo halkaa jooga inaan isaqoon baad salafi noqonaysa caqiidadii salafka saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin baro ku toosno taasuu ku toosno saasaa salafi ku tahay laakiin alfiraq walaxzaab waxa waxaweye markaas de agtooda yaaloo la garanaya waxa weeye yani siriyaad faqitaan yacni usar waxyaabo si gaara xidhiidho hoose ayaa agtooda yaal waxaa laga yaabaa qofku isagoo in badan dacwaddooda ku dhex jiray muddo in haddana xaqiiqada dacwadooda waxay markaas ula fahmi uha waxa aniga layma sheegin war markii damben halkaa maraayo ayuun baaban ogaaday xaqiiqadii caddaa wallahi waa kuwii waxa weeye markaas noo yimi ee yidhi soonu iskala soconnay ayuun baanu meel na soo xidhowna ogaadnay oo nalagu yidhi halkan baad hadda soo gaadhiye halkaan ka bilow wartan ma mari karee bal hadda halkaa igu joogtay salaamu calaykum ya waxa weeye xaqiiqatu dacwatihim culamaa ahlusunna waljamaaca a'immada islaamka waaweyn waa ka qariyeen xaqiiqada dacwadooda uma sheegaan waayo waxaa garanaya hadday xaqiiqatu dacwatihim muujiyaan siday tahay u sheegaan ahdaafta xaqiiqiga ay leedahay haddii waxay markaas ay sheegaan inay culamadu markaas ka hadlayaan waxay ka digayaan sida waa dacwa salafiya waa dacwad waxay markaas culamada ay hogaaminayaan oon dad juhaali waxay markaas hogaaminayaan oo culamadu cilmiga waxay markaas ay ku hogaaminayaan laakiin dacwad markaas qof loo cumaamaday uun markaas isagoo waxa weeye noocu doonaba ha noqdo cilmi ha yeesho amba ma ah isaguunu ka talinayo iminka hadalladanu dhammaan wada leenahay mid annagoon iska leenahay maaha waa in maraajic waxay markaas a'imadii sunnada ay leeyihin mid kasta laga helo oo waxay markaas looga noqonaya salafkuna waxay ka digi jireen markaas waxa weeye waxyaabaha qarqarsoonaya siriyaadka in dacwaddu waxay markaas iyo qofka xaqiiqadiisa ayna muuqan way ka digi jireen sida cumar ibn cabdilcasiis laga soo wariyey haddaad aragto dad waxa weye arrinkooda faqaya wax diinta ka mid a dadka caamada sukdo waxaad ogaataa inay baadi ta'siisinayaan oo waxay markaas bilaabayaan bis qodobkama ugu dambeeya ee ka mida waxyaabaha muuqaalka u ah ee kala saaraya dacwadda ahlusunna waljamaaca almanhaj asalafi iyo dacwadda firaq iyo ahlulbidca waxa weye ahlusunna waljamaca waxa astaamahooda ka mid a waxay dadka ugu baaqaan in lagu kulmo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo manhajkii salaf waxay ka digaan tafaruqa iyo ikhtilaafka iyo kooxaysiga waayo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ina amray inaanu xaqa ku midowno oonu dariiqa waxa way markaas toosan mid ku noqon ilaahay baa subxaana wa tacala inooga dhigay tafaruq iyo ikhtilaaf iyo inan kooxa kala noqono adilla qadciya oo mutawaatir oo kitaabka iyo sunnada ka mid ayaa ku soo aroortay qofna shahaada laga weydiinaya ma waactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraqu walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiica kullu xizbin bima ladayhim farixuun ahlu sunna waljamaca ahlu lxadiid waxay habeen iyo maalinba waxay markaas ku baaqayaan war muslimiintu waxay markaas mid keliya ha noqdaan jamaaco waxay markaas keliya oo jamaacadii asalka ahayd dariiqoodii qaadaysa maaha in la mideeyown oonaa jamaacaanu noqono waxaanu doonaanu ku midowno la waxaa lagu midoobayaa kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii salaf kaasaa dadka midayn kara ra'yigaygu aniga dadka ma midayn karo ra'yigaaguna ma midayn karo caqligaagu dadka midayn maayo kayguna midayn maayo adna caqli baad leedahay anna caqli baan leedahay adna ra'yi baad leedahay anna ra'yi baan leedahay adduunya dadka midayn mayso masaalix kalema midaynayso waxaa midaynaya islaamkii saxda ahae ee saxaabadii rasuulka midda ay ku ahaayeen ee taabiciintu midda ay ku ahaayeen ee awooddoodu waxay markaas midda ay ku ahayd laakiin muslimiintu waxay markaas la kala kaxkaxeeyo oo koox koox kala qoqoobo laga dhigo waxa weeye waa tafaruq waa waxa muslimiinta waxay markaas awooddooda baabiinaya waa waxa cadowgu waxay markaas ku dhiirigelinaya saas ahlusunna waljamaca habeenii maalin bay ku baaba ahlulbidc walaxzaab waxay difaacayaan wax mid kasta kooxdiisa haddii kooxyaha laga tago marka la yidha isagii baa koox idan horta waxa weeye markaas xayndaabkaa kooxnimada waa in la yidhaha mee koox waa la noqon karaa firaq walaxzaab wax dhibi kuma jiraan mar haddii diinta loo wada khidmaynayo laakiin imika waa la isla fahmay berigi hore waxaa la odhan jiray qaarba marka orniyo iska daaya war waanu isdhamaystiraynaa maxay ti isku rogtay iminka waanu isdhammaynaynaa ya xaqiiqada sheekh ikhtilaafka iyo tafaruqa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xaqiiqadiisa qur-aanka inooga sheegay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam qur-aanku inoogu sheegay dhib iyo midho qaraar mooyaane wax kale lagama goosto tiina maanta way muuqata iska dhaaf kuwa kooxaa kala duwan kuwii isku kooxda ahaa ee shalay jihada waxa way markaas u wada jeeday ayaad maanta waxaad ogtihiin markaas inay iskaalaysiinayaan oo dhiiggooda xalaashanaysa qaybta kale kuwa kale xalaashanaysa maxaa keenay waa kooxaysiga muslimiinta dhexdooda laga samaynayo iyo tafaruq iyo ikhtilaaf sidaa ogeed yeedhmada guud ee ahlu sunna waljamaca ay ku yeedhayaan meeshay doonaan ha joogaan halkan ha joogaan meel kale ha joogaan waxay leeyihin waar jamaacadu laba macno ayuun bay leedahay jamaacada xaqa wax jamaacaad la yidhaha islaamka kuma jiraan jamaacaad bal aayaadka akhriya axaadiista akhriya rasuulka marka waxa weye markaas la weydiiyey waxa weeye alfirqa annaajiya muxuu yidhi hiya aljamaaca waa jamaacada waa maxay jamaacadu tafsiirka culamadu jamaacadu laba macnuu ku soo ururay jamaacadii waxa weye markaas waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam jirto saxaabadii ah oo lagaga deerayo xaqi iyo manhajki iyo dariiqi ay ku sugnaayeen oo aljamaaca bilmacna alcilmi ayaa waxay markaas leedahay iyo jamaacada waxa weye markaas bimacna alquwa waasuldaan oo muslimiinta cidda waxa weye markaas maamulka iyo xukuumadda iyo dowladda u haysa labadaa mafhuumee jamaacadu ay leedahay ay ahlu sunna waljamaca waxay markaas in la laazimo oo lagu midoobo waxay markaas ku baacayen jamaacada bimacna alxaq ah in xaqii saxaabada ay ku sugnaayeen iyo dariiqoodii lagu sugnaado oo la raaco iyo jamaacada ah in waxa weeye muslimiinta cidda u talisa ee xukuumadda ee dowladda maamulka u haysta in khayrkiiyo wanaagga lagu adeeco jamaaca taa ka sokaysa oo islaamku waxay markaas ogelay ma jirto firqa amba xizbi waxaad adigu doontaan ba xaraka waxaad doonta dhe waa jamaaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi markii xudayfa ibnu yamaan sharka uu weydiiyey fitanka dhici doona factazil tilka alfiraqa kullaha warada u fiirsada waa dardaarankii rasuulku u dardaarmay xudayfa ibnu yamaan sharku weydiin jiray wuxu yidhi saxaabadu khayrkay weydiin jireen anna sharkaan weydiin jiray saan iskaga ilaaliyo dabeetana fitan baan weydiiyey waxay markaas inay dhici doonaan rasuulku wuxuu ku yidhi waxaad laazimtaa jamacat almuslimiin wa imaamahu ka war haddaan jamaaco muslimiin iyo imaam jirin wuxuu idhi factazil tilka alfiraqa kullaha haddaad doonaysa inaad badbaado firaq iyo axsaabta ka fogo waa baabka sharka laga galo haddaad xaqiiqada doonaysaan sharka haddaad doonaysa inaad gasho firaq iyo axsaabtaad gelaysa halkaasay kaaga bilaabmaysa wallahi waa nasiixata mujarib qof soo tajribeeyo soo khibreeyo nasaaxadii weeye og xaqiiqada og oo wax kale ka hadlinahay baabu shar taxasubku ka bilow ahlilbidicii hore jahmiyadii muctasiladii ashaaciradii xaggee bay tegeen ma koox gaaroo muuqatay hadda leey muctasilada maad garanaysaan iminka meel gaara joogta amba jaamiya amba khawaarij xaggee bay galeen xisbi xarakaadkan cusub bay gelayen maslaxadda xisbigana waa lagu ilaalinaya fikirkiisana halkaasuma ka faafiray cid ka hadli kartaa ma jirto waayo dee astaantii guuda xisbigii baa lagu weli jira waana loo sameeyey sida anaga ilaha shabaab la leeyahy waa ogyihiin waa la garanaya xaqiiqada de waxay markaas waa la ogyahay laakiin waxay markaas addiinu nasiixa ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa ogeed jamaacada muslimiinta ee waxa way jamaacadii hore waa sadr salaf al awwal ah iyo waxa way marka jamaacada muslimiinta aad ku dhex nooshahay labada laas waxa kale waxay marka iska ilaali waa taa dariiqada iyo manhaj salafi saalix iyo salafiyin waana waxyaabaha qolooyinka kale ay kaga duwan yihiin ee astaanta waa ee lagu garan karo runtii fawaariqdu iyo astaamuhu way fara badan yihiin oo dee halka laguma koobi karo waxa weeye markaas الفوارق الجلية بين دعوة أهل السنة ودعوة أهل البدع والأحزاب وانبر وريي وحوى إلا كنت فارق ما روحي مركز كشيء كنت أي روحي مركز سيرو قبر كشيء مركز لما كوي كرو لكن كون واقوى وحوى مركز وقوم وقال كبضا انت سنكسكوي والله سبحانه وتعالى أعلم بالله توفيق